رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا فقد شرد للقبول نجسني شردا من التي مضت للحسن بقدر بعده عن الشروط مختلفا يكون في الهبوط على الضعيف ما دعوا مضعفا والبعض وهاه وبعض خالفا الضعيف وهو المردود معنى daciifkii ayuu mabxadkiisii ama halkii lagaga hadlayay halkani tahay daciifkuna waxa weeye xadiidkii la celinayay ee marduudka ahaa horaan usoo aragnay axaadiista bal si guud waa taqsiim guud inay u qaybiyeen saxiix iyo xasan iyo daciif dee taqsiimyo intaa kasii qaybsamayo oo kasii baxayaana way jiraan oo badan bal marka labadii hore xasankii iyo saxiixii waynu soo maray daciifkii buu halkan sheekhu raximahu llahu tacaala kaga hadlaya marka wuxuu yihi raximahu llahu tacaala faaqidu shardin macnaa daciifku adaciifa ama huwa daciifku faaqidu shardin shardi ku waayey weeye shardigaasoo lilqabuuli aqbal u sugnaaday oo shuruudii macnaa aqbalka ama xadiidka maqbuulka loo shardiyayey ee xadiidka lagu aqbalayay shardi adigu mid kamida kii waayey weeye daciifka najtani waxaanan u qastaynaayo oo dee shardigan aanu laba jeednaa ama shardi kii waaye aanu laba jeednaa shardan maa faqada kii waayey shardan shardi ayaan u jeednaa min alatii min ashuruudi alatii shuruudii kamid ah shuruuddaasoo mada tagtay lilxasani xadiidkii xasanka ahaa dee saxiixiina waa kaba sii horeeye shuruuddii aynu ku soo marray xasanka ee xadiidku markuu xasan noqonayo loo shardiyayay inay la helo haddii mid kamida la waayo kaas baa adigu xadiidku uu daciif noqonayaayo shardigan aan leenahay shardi qabuul ee la waayey shuruuddaas baan ujeednaa aynu soo marray maha shuruud cusub marka dee umuurihii bal aan soo marray waxay ahayd xadiidka maqbuulka in loo shardiyo itisaalu sanad in loo shardiyo cadaalo iyo dabdi ruwaadiisa u sugnaaday bal dabdigaasi xasanka iyo saxiixaha laba yidhaaha midna waa dabdi dhan oo taama midna dabdibaa uta adigu u xasilay une cilo la-aan iyo shuduud la-aan waxaa kaloon xasanka ku soo maray xadiidku haddii bal masalan kii xasan likayrihi ahaa oo kale iyadana dee waxaa ku soo biirayay in wujuud lcaadid macnaa wax kaba ee si uu xasan u noqdo inay asalkiisaba daciifa dacfi laakiin dhowe wax kaba loo helo duruq tacaduday ah bal haddaan maca wujuud lcaadid ku darno lix bay noo noqonayaan intii aynu halkaa ku soo aragnay waana marka loo baahdo weeye caadidka oo xasan likayrih haddaba midku waa kamida un haddii la waayo xadiidka daciif buu noqonaya itisaalu sanad haddii la waayo waa ti aynu soo aragnay maka qaybo waxyaala adigu mdee kitaabka inoogu iman waxyaalaha itisaalu sanad la-aanta ama markaan sanadku xidhiidhin dee kaba imanaya oo adigu markaa dacfiga haddii cadaaladii la waayo dabdigii cilad ay timaado shuduud yimaado umuurahaas bal taas baa waxa weeye ay tahay markaa faaqidu shardin huwa daciifku faaqidu shardin shardi ku waayey weeye oo daciifku oo lilqabuulkaasi u sugnaaday aqbalka xadiidka la aqbalayo najtani macnaa naqsido wanacni baa xagga hoose inooguba fasiran waxaanan u jeednaayo aan ula jeednaa dee imaka tan shardiga kii waayey ama shardigan la waayayo shardan shardi ayaan u jeednaa shardigaasoo min alatii min ashuruudi alatii shuruudii ka mid ah mada tagtay ee aynu ku soo maray dikrigeedu tegay lilxasani xadiidkii xasanka ayoo dee itisaalu sanadkiiyo umuuraha kale imakaan yar ishaarayba bal kaas baa horta waa tacriifkii oo tacriifkii xadiidkii daciifka wuxuu noqonayaa xadiidkii as xasankaa bal isaga ka martabo hooseeye saxiixee shuruuddii aynu ku soo maraye haddii la helo uu xasan ku noqonaya ama xasaniminayay mid kamida uun haddii la waayo wuxuu noqonaya xadiidkaasi daciif haddii laba la waayo saddex la waayena dacfigun baa sii adkaanaya haddii la wada waayen de iyada aduu bal markaa dacfigun baa sii adkaanaya oo sii kordhaya taasna beydkan buu ku sheego oo wuxuu yidhi biqadri bucdihi fogidiisa balkan imaka aan nidhi waa kaa daciifka ah een ku tacriifinay shardi shuruudii qabuulka ka mida kii laga waayey inuu yahay daciifba fogidiisa kolba inta ay gaadhsiisantahay ama qadarkeed cani shuruudi shuruudda aynu soo maray ee xasankii aynu kuba soo maray ee aqbalka xadiiska keenaysay shuruudda uu kaba fogaado qadarkeed ayuu yakuunu ahaanayaa xadiidkii daciifka ahaa mukhtalifan mid iskhilaafsan oo ku kala duwan fi lhubuudi dhaadhaca iyo dacfiga adeegiisa oo xagga marka la eego dee shiddada dacfiga ee uu aada u sii dhaadhacayo dacfigii uu ku sii fogaanayo wuxuu isku khilaafsanaanayaa ama uu ku kala dunaanayaa kolba shuruuddaa fogida uu ka fog yahay oo ka shardi keliya laga waayey khaasatan markaanu shardigu dee aanu ahayn xaggii sidqiga wixii kaba imanaysa itisaalka oo kale iyo shuduudkiiyo umuurahaas oo kale ama dabdigii iyo in shardiga keliya laga waayey ee uu ka dacfi yar yahay kii laba shardi laga waayey ka laba saddex laga waayaan ah waxa weeye ama kain dee uu kasii adag yahay oo uu kasii daciifsan yahay kii laba laga waayo macnaa waxa weeye kolbasta dee shuruudan faqd meeshii la-aan baa jirta shuruuddii lagu aqbali lahaa la waayey marka uu shardiga de adigu wuxuu sii kala badnaanaya xaggii dacfiga u kala adkaanaya taasna waxay ka imanaysaa in xagga shuruudda kolba kuwa laga waayey waxay yihiin iyo bal inta laga waayey umuurahaasuu kusii kala tegayaay oo dacfigiisa aduu kala duwan kala adag sababtuna waa xaggan shuruuda fogida uu kaba fog yahay taas wey laakiin awqaadda qaarkeed baa mid shardi keliya laga waaye kii saddex iyo afar laga waayo uu kaba adkaadaayo taas haddii raawigani dee uu yahay raawi been lagu tuhmayo ama been sheegiisaba ay tahay dee kaas oo kale itisaal iyo shuduud iyo cillo iyo waxyaalo israacay uu kasii wada liitaayo bal taasi adigu imaka tan uu sheegaya waa wixii aqlami ama waa sida badan ee qaalibka ah weeyaanoo kolba fogida uu shuruuddii uu kaba fog yahay ayuunbaa xasbigeed iyo qadarkeed uu noqonaya iskhilaafka uu xagga shiddada dacfiga iyo qilada dacfiga uu isku khilaafayu ku kala duwan yahay biqadri bucdihi fogidiisa qadarkii nooc waa kan imika aan haynaa fogidiisa qadarkee macnaa waa daciifa cani shuruudi shuruuddii horeynu soo maray ee bal shanta ahayd haddaan lixba laga dhigin marka xasan likayrihi la joogo taas fogida uu ka fogiyo kolba qadarkeed ayuu yakuunu ahaanayaa kii daciifka ahaa mukhtalifan waa khabarkii kaano oo soo taqadumeen mid iskhilaafsan oo maxay isku khilaafsan fi lhubuudi xagga dhaadhaca dhaadhacuna waa adigu shiddada dacfiga iyo inuu halkaa aada ugu sii fogaado weeye uu kusii dhaadhaco oo shiddada dacfiga wuxuu taas iyo dee wuxuu ku kala isku khilaafsanaan ugu kala dunaanaya kolba shuruuddaasi looga helo ama dee qayb looga waayo qayb ka mida ama in qaybtaa kaba badan bal taasi waxa weeye labadaa bayd waxay noogu sheegun tacriifkiisii iyo inuu anwaac leeyahay anwaacdaasna ay macnaha oy kaba imanayso un ay ka dhalanayso xagga shiddada dacfiga iyo dacfiga qiladiisa oo uu isagii kala dacfi adag yahay oo sababta ay u kala dacfigiisani u kala dunaanayo u kala hooseynayo xagga dacfiga u kala banaanayaana arrintan uu inoo sheegay ay tahay markaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala acla daciifi ma dacow mudacafa malbacdu wahahu wa bacdun khaalafa aimada qaarkood iyo kutubta qaarkood ayaa waxay dhigtaa noocay mudacaf ku magacaabeen mudacafkaasna waa nooc adigu dee daciif ba laakiin dacfigiisaasi dacfi adag horta aanu ahayn dacfi culimadu ay isku wada raacdayna aanu ahayn taas bay dhigtaan dee kutubtan inta badan waxaa la arkaa qeybto intooda badan kooma aragno taqsiim sidaasa laakiin barhkood dahabi kalaamkiisa way dhacday rag kalena way dhacdo dee mudacaf ay kuba magacaabeen noocay kuba magacaabeen marka noocaasna waxa weeyaanuun xadiidka tadciifkiisa la iskuba khilaafay khaasatan ruwaadiisan ee bacd alculamaa ina waxa weeye masaa-ishan tasxiixa iyo tadciifku waa masaa-il horta ijtihaadiya سن مسائشن kale axkaamta iyo furuucdiiyo waxlahaasi ay ijtihaadi ay u tahay ayay xaggan tasxiixa axaadiisa iyo tadciifkeed ay markaas iyo tajriixa ruwaadda iyo ama tawsiiqooda iyo tajriixooda iyo tadciifintooduna ay u tahay masaa'il iyaduna ijtihaadi oo raggii xufaad ahaayee aimad ahaa ay isku khilaafayaan xaggii ijtihaad oo xadiis mid uu isagu daciif u arkayo ayaa mid kalena u arkaya ruwaaddiisu inaanay dee heer xadiiskoodii lagu daciifiyo aanay xaggaa gaadhin ay kaba xoog badan yihiinoo xadiiskii uu xoogeynaya raawi midkood tawsiiqiyey ayaa mid kale tadciifinaya arrintuna tanaaqud iyo wax kale maaha waa xaggii waa masaa'il ijtihaadiya sade masaa'ishan kale cilmiga ijtihaadiga ayuunbay laba mid yihiin haddaba nooca caynkaasihe aimada qaarkood andaartood iyo ijtihaadaadkood iyo aaraadooda ay ku kala duwan yihiin bal matalan raawi ruwaadii kamid a nin tawsiiqiyey kolkol baaba nin keliya ijtihaadkiisu iskhilaafa oo kolla waktina uu tawsiiqiyaa wakti kalena nin daciifiya qowlkiisu isma khilaafay bal markaa mid kalena uu daciifiyey kaas oo kale xadiiskiisu maha xadiiskee dacfigiisu uu yahay nooca aan soo maray ee laga tegayo ma aha ama marduudka ah waa nooca dee dacfigiisiba aan lasku laysla meel dhigin laysku khilaafsan yahay oo markaa kaas tadciifkiisaas horta dee martabadii sare xataa haddii la yidhaaho waa saxiix ama waa xasan la yidhaahna martabadii sare qaybtaa kuma sugnaanayo waa tan ayimadii qaarkood ay daciifinayaan haddii la yidhaho waa daciifna martabadii hooseysay ee daciifka ama martabooyinkii dhaxama noqonaya dacfi dhow buu noqonaya marka kaas bay bacdigood ku magacaabeen mudacaf kii buu inoo sheegaya oo wuxuu ihi acla daciifi daciifka ka ugu heer sare u sareeya saraynta halkana wuxuu u wadaa xagga quwada ee xagga marka la eego hubuudka iyo shidato dacfiga ma aha oo waa ka ugu dacfi dhow dacfigiisu ugu sahlan yahy weeye maakii weeye ama xadiiskii dacow ay dacowhu ay ku magacaabeen mudacafan mudacaf ay yidhaaheen oo bacd alculamaa baa qowlkan noocaa mudacaf yidhi oo kaa mudacaf ay ku magacaabeen kaasba weeyaanoo waa xadiiska aan dacfigiisan laysku waafaqin ama sanadkiisa ha noqoto ama matigiisa cillo iyo shuduud dee lagu cileeyey ama shuduudnimo oo matiga lagu daciifiyey haba noqotee barhkood baa daciifiyey barhna way xoogeeyeen oo markaa muxuu ihi tiibuu inooso waxa weeyaan sii fasirayaayo ma xadiis weeye markaa isagu albacdu culimada bacdigood wahaahu uu daciifiyey oo haahuna macno dacafa ugu wadaayo haddii la yidhaho waa daciifun waahin oo kale waa dacfiga aada u sii adag aad u daciifiye macnuu maahawn uu daciifiye barhkood wa bacdun badhna khaalafa ay khaalafa dalika albacd barhkaa isagu daciifiyey uu khilaafay oo uu ku khilaafay inuu xadiiskii xoogeeyey oo uu xadiiskii ama xasan uba xukumay ama saxiix ama raawigii uu daciifinayey uu tawsiiqiyey kaas baa waxa lagu magacaabaa mudacaf baa lagu magacaabaa oo imika wuxuu soo gelinayaaba halkan axaadiistii saxiixayne ayimadii nuqaada ahayd barhkood ay iyagu bal wax kalaam kaba keeneen dee in badanha lagaba jawaabo in badanna kalaamkaasi waxaan ta'siirinayn haba noqdo laakiin sixadii sare ha un ha ka dhaadhiciyo dee barhkoodna jawaabta laga jawaabay takallufa kuba sugnaadee ee waxaway noocaas buu imika halkan shaarixuba kusoo dhiganayaayo axaadiista aimadu dee bacdigoodna ay xoogeynayaan bacdigoodna ay daciifiyeen ee aan laysku waafaqin labadii dhinac ama quwadoodii ama dacfigoodii taas baa la yidhaahaa mudacaf baa la yidhaahaa sadarka labaadna khaalafo bedelkeeda khaalafo horta alifteedu waa tin waxa weeyaan lilaidlaaqun khalafa dalika albacdu bitafwiitihi baana cibaaro saasaad moodaa inay taalla sadarka laba nima sadarka midun kaba hooseeyo oo barhkaasi wuxuu ku khilaafayaa kuwa daciifiye hore muxuu ku khilaafay lafdiga i yaallaa waa fabaad moodaa laakiin waa halkaasunbaa dhibic aan ku kordhinaynaayo macnuhu wuxuu noqonaya waa bitaqwiyatihi lahu weeye famaha ee waa qaaf oo xoogeyn uu bacdigani xoogeeyey oo uu xadiiskan xoogeeyey ayuu bacdiga hore ku khilaafay marka bitaqwiyatihi lahu weyn acla daciifi daciifka ka ugu heer sareeya xagga dacfiga quwadiisa maa xadiiskii weeye dacow ay magacaabeen dacaahu yeedhidii way jirtay dacaahu oo bimacnaa samaahuna luqadii waa wax macruufa walibana markay dacab macnaha samaatay sida samaayoo kale dee laba mafcuul bay qaataanoo mafcuulka labaadna in dee ay toos u qaataan iyo si mubaashira san inoo taalaana waa wax jaa-isa in ay xaraf mafcuulka labaad xarfujar la geliyo saba oo kalena taas oo imika maxaa la odhan dacawtu ibni muxamadan iyo dacawtu ibnii bimuxamadin macnaa waxaan ku magacaabay inankaygii muxamed sidaas samaytu ibnii muxamadan ama samaytuhu bimuxamadin oo mafcuulka labaad in xaraf khaasatan ba la geliyo labadiiba waa wax dee luqada inooguba sugan imika halkana dee mafcuulkii horean iskaba qadaranaynaayo aclo daciifi maa kii weeye dacahu waa culimadu ay ugu yeedheen ku magacaabeen mudacafan mudacaf ay ku magacaabeen wa huwa isaguna maa xadiis weeye albacdu culimada bacdigood wahaahu uu daciifiyey wa bacdun bacdi kalena khaalafa dalika albacda badkaas isagu markaa daciifiyey uu khilaafayoo uu xogeeyey kaas baa mudacaf la yidhaahaa bal tacriifkii iyo anwaacdii anwaacdii qaar oo inuu kala dacfi adagiibu halkan inoogu sheegay imikana masalo kale ayuu halkan u gudbayaayo ah masaladan ah xadiidka daciifkaa camalfalkii lagu camalfalayey taas buu bal waxa weeyaan iyo waxa kuba sugan buu u gudbayaa oo wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala wabayin الضaciifa fi اlcaqaa'idi waxukmi rabbina اlcaظiim اlwaaxidi واxtaja bالضaciifi fi اlfadaa'ili بشhرط الانdراج تحت الشhاmل وعdم العزو إلى mن ينتقى وفيه منع وجواaز مطلقa وxuu uhi شheekhu وبyin cadee الضaعيiفa xadيiثka ضaعيiفkaa cadee في الcقاaئd إذا kاna waaردا في الcقاaئd oo مaعنaa ضacfigiisa cadeeyo ku baraarujiyo hakaba aamusan haddaad sheegaysa weeye ama aad qoraysaba adigu aada sheegaysaba imaka tani camalkiiba maaha camalfal ma sheegayo oo laguma camalfalayuu leeyahay laakiin xataa sheegiddii la sheegayeyna caddee inuu daciif yahay caddee marka uu yahay mawduuciisa ama uu kuba soo arooray wax caqiide kuba tacalluqsan wa xukmi rabbina rabbigeen xukumkiisii markuu ahaaday oo kuba soo aroora rabbigeeni alcadiimi weyna ee alwaaxidi keliya ujeeddadu waa axkaamtii sharciga ahayd taas marka uu yahay ama axkaam wadciyaha noqoto ama axkaam takliifaba noqoto haddii uu isaga mawduuciisu taa yahay oo kuba soo aroray ama uu ku tacalluqsan yahay marka hauga camal falin horta xadiisa daciifa halkaa xadiis maqbuulun baa loogu camalfalaa ee xadiisa daciifa halkaa asal ahaan hauga camal falin welibana haddaad sheegayso waxa weeyaan ama dee hadal aad ku sheegaysa ha noqoto ama adoo meel kuba qoraya haba noqotee inuu daciif yahay taas muuji oo sheeg si aan loogu kadsoomin oon loogu camal falin deetan oo dad aanay bal xukum ama wax ictiqaad keenaya ama xukum kaloo sharciya keenaya aanay ugu camal falin bal markaa taasi iyadu marka hadalkan waxa dee ugu sugan oo halkani uu inoo keenaya dee kol hadduu ictiqaadkii iyo ictiqaa iyo wixii axkaam ahaa imika kuba khaas yeelay arrintuna ay sheegidda iyada ay tahay haddii arrintu ay tahay dee qisas iyo mawaacid iyo tarkiib iyo tarhiib iyo waxyaalahaan calaaqo ama aan ku tacalluqsanayn caqaa'id iyo axkaam markay werina tahay eeg werina ay tahay iyada haddii sanadkii lagu warinayo dee iyada basi waaba dee inta badan way isticmaaleen oo sanadkii oo way tasaahuleen bay sanadkii si ku warinayaan waktiyadoodii horena sanadku dee bayaan buu ahay oo xadiiska haddii sanadkiisii lagu sheego macrifada sanadka iskaba badnayd oo waxyaalo badan oo imika inagaba qarsoona iyaga kamay qarsooneyn saas baabay u yidhaaheen man asnada laka faqad axaalako ninku kol hadduu isnaadkiisii kuu sheego adigu arrintiisii kugu soo wareejiyo ay bacdigood walow aanay fiicnayn kaba dhacday raggii hore ahaa ama xufaadiiba ahaa dee kuwa xataa mawduuca sanadkii intay kusoo naqliyen ay kaba aamuseen oo mala agtooda ay ahayd taasi inay bayaan iyo caddaynhayd kol haday sanadkii sheegeen oo dee dadkii xadiiskan ba ama lagu tumayey ama waxaan dee bal waxa weeyaan wadcigiisa loo nisbeeyey meesha ama wadci lagu yaqaanay meeshii magacooda uu kuba sugan yahay inay taasi bayaan ahayd walow dee maanta iyo beryo dambaba aanay waxyaalahaasi bayaan ina aanay ahayn sanadkao kale oo laguba gaabsadaa bal muhim sanadka way tasaahushan jireen waqtiyada xagga markaa warintiisana ujeedadu dacfigu dee kolley bal shuruudna way noo dambaysaa shuruuddaasna in camalfalkii un ma eegeyne xataa riwaayadiibaa iyaduna qaadanayso riwaayadii way noqone haddii aanu ahayn caqaa'id iyo xukmi axkaamta sharciga oo arrintu tarkiib iyo tarhiib yahay siiqadan iyo cibaaradan rasuulka loogu tiirinayana la dhowro bal aan la jasmin arrin dacfiguna dacfi adag aanu ahayn dee bal werintiisa la wariyo iyadoon xaaladiisa la caddayn oo laga aamuso bal taasi la mid maaha ayuu leeyahay tanoo dee wax laazima ma noqonayso walow naseexadii ay keenaysay umuuraha khaasatan dadkiina aanay macrifadoodii maanta jaanibkaas ay aada iyo aada uga yar tahay inaan umuuraha ruuxii aqoon u lahaa aanu kaba aamusin wabayin cadde addaciifa fi lcaqaa'idi waxukmi rabbina macnaa waa sheegidiisaba iyada taa kol hadduu yahay caqaa'id iyo axkaamtaas iyada caddee oo ha ka aamusine sheeg inuu daciif yahay marka wixii aanta ahayna bal marka la warinayo waa warintii qaybtan hore iyada waxa weeye haddii de la tasaahushado dacfiguna aanu sii adkayn bal layska yar ilaaliyo wax dee siiqo je go-an in lagu soo naqliyo waxaan rasuulka ilaahay kaba sugnayn salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee in badan bay culimada taasi ka dhacday waanay bal taa iska tasaahushadeen ama fudaydsadeen oo kalamay mid dhigin umuuraha hore waana xaggii riwaayadii marka wuxuu ihi naadimku bal marka waxtaja xujayso oo cibaaradu kaba cabira isagu bidaciifi daciifkii xujayso fi lfadaa'ili waxyaalihii fadaa'il alacmaal taas u xujayso bishardil indiraaji laakiin hoosgelitaan uu hoosgelayo waxaan ama xadiidkan daciifkii shardinteed taxta shaamilin asal isaga shamlinayo oo dee shareecada usuusheedii sugnayd kaba mida ama cumuum qur'aan ama xadiid haba noqoto qaacido caam oo qawaacidii shareecada ka miduu hoos imanaya haba noqotee bal wixii aanu ahayn wax dee asal mukhtaracoon shareecadiiba raad ku lahayd wax isagu keenayo oo aanu ahayne asal caama uu hoosgelayo dee xujadu ay noqonayso markaa asalkaa caamkuu hoosgelayo ilaa ay xujadii noqonayso oo xukumkii meeshanna laga qaadanayo asalkaa caamkaa isaga wuxuu soo kordhiyey un ay tahay bal hadduu fadli gaara sheegayey sawaabkan ku sugan rajaynteed ee xagga camalka inuu waxaan camalkan mashruuciyadiisa ee asalkaa caamkaa loo tiirinayo hoos imanayo bal taas waa shardinteed wa cadam alcazwi ilaa man yuntaqa iyo tiirin loo tiiriyo ilaa man shaksi yuntaqaa la doortay waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh loo tiiriyo taa la-aanteed oo macnaha rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh aan loo nisbaynayn ujeedadu waa siiqo go-an loogu nisbaynayn balin yar baan halkan eegeynaa kolleyna sheekhu fawaaid kalena xagga hoose ama waxyaal ma adigu beyt dambe ay taasi inooguba imane kuma raagayna si cashirku inooguba socdee waana masale kolley macruufa aan ognayn culimada qaarkood inay dee mabaaxis ama kutub yaroo kutub gaara ka qoreen kuwana kutubtoodan mustalaxa ama kutubtaa dee calaaqalale mustalaxa ay dheereeyeen hadalkii iyo bal shuraaxda xadiidka barhkoodba ay dheereeyeen iyada bal waxa weeye kalaamkii masalada lagaba hadlayay iyo waxyaalaha arrinteedu ay tahay laakiin cibaaro kaba cabiro xujayse buudho horta dee inay waxa weeyaan cibaarada ay culimmadu kaba cabiri jireen waa camalka axaadiisa daciifa fadaa'il acmaal in loogu camal falaya inay bannaan tahay mooyaane dariisho adigu taa xujayso taas cibaaradu ma ahayn waxaa la arkaa wax wasankuun ama taasi uu kuba kalifay ay tahay horta ixtijaaj xadiidkii daciifka ahaa wixii loo xujaysanayaa maba taalo bal dee in axkaamtan sharciga ee le wujuub iyo xaaraamnimo iyo istixbaab leh iyo dee karaahadii iyo umuuraha lehi bal mubaaxi waa axkaam sharciya axkaamta sharciguna waa ta aan soo maray wabayinu daciif fi lcaqaa'id waxukmi rabbina xagga marka la eego xataa camalkii xukumkii sharciga ahaa ee masaa-isha qaarkood ixtiyaad uga camal faleen waaba jiraa xadiida daciife xukumkii sharcigaah inaan xadiidkaa daciifkaa lagaba qaadanahaynoo istixbaabkuna waa xukum sharciya un haddii istixbaab la yidhaah ama ibaaxo la yidhaah ama wujuub ama dee xaaraamtii ama karaahadii waa axkaam sharciyaho waxay ku sugnaataa un adiladaas sugan bay kuba sugnaanaysaa arrinta meesha taalla walow masale dee kolley hadalkeed iska yar dheeryahay dee meelo qaar in laba darfoodna ay jiraan iyo dee waxa weeyaan kala yar durugsan in xagga marka la eega riwaayadeeda la warinayo iyada waa midoo xadiidku haddaan dacfigiisu sii adkaan waxa weeye dee in badan bay tasaahushadeen haddii sanad lagu warinayana iyada taas way laba yimaadeenba haddii kalena walow aimada qaarkood aada u cinaayo iyo ihtimaam badnaayo usluubka xataa riwaayada dee aada u ilaalin jiray si ay u kala duwaan uu jiray haddii sanadkeeda lagu warinayo way iyada taasna way ku tegeen bal in layska tasaahushado xataa a'imadii waaweyneedee hore camalfal marka ay noqoto camalfal marka ay noqoto dee horta waxaa sunno ah inaad ku camalfasho xadiidkan daciifka walow dee cibaaraadka qaarkood ay dhacday kolley laakiin taasi maqsuud ma aha barhkood ha kaba dhacdo taas oo kale ah waayo istixbaabki waa xukum sharciya waa xukum sharciya xadiidkan daciifkaana keligii shaygani inuu sunayo isagoon daliil kale loo hayn looguma sugayo looguma sugi karayo waayo haddii aanu ahayn laakiin meesha maxaa taala waa in la wariyo ama lagula camal falaa jawaaskeed oo bal markaa taasi maxay tahay haddaan ognahay imika dee bal mawduuc ama shay daliil caama ama daliil qaacido caamo kulliya oo shareicadii aan uga hayno xukumkan mashruuciyadiisa ay nooguba timi inuu mashruuc yahay waan haynaa shareicadii waa inoogu sugan yahay marka xadiidka daciifa wuxuu kuba yimi dacfigiisuna aanu dee dacfiga aada u adag ahayn sawaab gaara ama fadiilo gaara oo camalkaas uu leeyahay oo kale haddaba haddii bal sawaabkaa la rajeeyo ee xukumkii istixbaabkii ama mashruuciyadii daliilkii kalea inoo keenaya halkan waxaa inoogu soo kordhay un waa fadiiladan iyo sawaabkan gaarkaa ee uu tilmaamay oo markaa sawaabkaa rajaynteed baa dee wixii aada ula timi asalkiina meel kaleu inooguba sugnaayo mashruuciyadii meel kalean ka qaadanay sawaabka iyo fadiiladan uu kani tilmaamay rajaynteed baanu wixii ula nimoon uu markaa taasaynu rajaynay iyadu waa bal waa taasay leeyihiinoo macnaa waa jawaas camal iyadoo wixiina uu asalkaa caamkaa gudagelayo arrintiina waa fadligan iyo sawaabkan uu isaga kuba sugan rajaynteed iyo bal markaa taasba weye kolley hadallo yaroo fiican uu kaba soo naqlin doono haddii ala yidhaaho in waan yar qaban doonaa uu markaa ibnu cablan kasoo naqlin doonaa way jirtaayo bal taas wey waana hadal ibnu taymiya iba hortiidaa bal markaas sooga naqliyey bal taas bay arrintu noqonaysaa ee maaha uun isagii in istixbaab laguba sugayo oo waxay dee tahay xaafid ibnu xajar oo kale dee siuu dee sakhawi kaba soo naqliya dee rag kalena iyo kala duwana ay sooba naqliyaan si albaniya keyrkiiba saddex shardi bay halkan ay soo naqliyaan oo isaguba barhkood imika uu inoo ishaar inoo sheegay xagdiisa camalka marka umuuraha fadaa'il acmaal daciifka loogu camal falayo shardiga koowaad horta dacfigiisu waa inaanu adkaan waana arrin aada u adag tani oo ujeedadu xadiidka aan ku camal falaynayn fadaa'il acmaal uga camal falayno dacfigiisu waa inaanu adkayn haddii dacfigiisu adkaaday oo nin been lagu tuhmayo ama beenba loo nisbeeyey uu la gooni noqday ama mid dacfigiisa waxa weeyaan culimada isku raaceen fisqigiisu nin uu daahiriyay uu laba gooni noqday kafladiisa iyo qaladkiisu mid ay waadixtay badantay uu laba gooni noqday noocii munkarka ama matruuka ay kuwa magacaabayeen taa iyada asal ahaan sina looguma camal falayo fadaa'il acmaal iyo keyrkeetoona marka tan oo kale de culimmadu way noo soo wada dhigaan laakiin waxa weeyaan hadeedna markay tadbiiq noqoto dee waxa weeyaan ruux kasta waxaad arkaysaa in leeya fadaa'il acmaal baa loogu camal falayaa oo dadka badankoodina xadiidkii daciifkayo dacfigiisu adkaayo kii dacfigiisu selana lama kala saarayo de ma kala saarayno oo markaa taasi waxay keenaysaa de kol haddii laleeyaho dacfigiis inaan u adkaan bal horta ruuxu inuu iskaba hubsado xadiidkan dacfigiisu heerku gaadhsiisaya ma dacfiga adageen kabmin ee laleeya lagumaga camal fali karaa mise waa dacfi dhowo awqaada qaarkeed haddii duruqta caduday loo helo dacfigii kabmi lahaa ee xasan likayrihi noqon lahaay oo kale marka taa macrifadeeda iyo garashadeeda ayaaba waxay keenaysaa in dee majaalkii loogu camal falla u culiiryamoo dee cidda garanaysa waxaa kala saari karta ayaaba yar marka ciddii kale inaanay sidaasun u qaadan ee horta layskaba hubsado lagaba joogsada shardigaas haddii laguba socdo uu keeni lahaa taasi waa shardi shardiga labaadee ay halkan dhigteen waa kanuu inoo soo dhigtee waa inuu asal caam oo usuushii shareecada ka mida hoosgelayo macnaa waxa weeye cumuum baaba jira ama daliil caama oo shareecada adiladeedii kamida ayaaba waxaan kuba yimi mashruuciyadiisa laga qaadanaya waa ti aan imika haynay jawaaskiisa ama istixbaabkiisa laga qaadanaya marka asalkii waa sugan yahay xadiida daciifa fadiilo ama sawaab gaaro kaasi leeyay kuba yimi marka taas oo kale dee inay waxaan ictimaadsanay waa waxani waa mashruuc si guud oo shareecadan ognay inuu jidaysan yahay waxaan rajun buu ina geliyey dmcan sawaabkan buu ina geliyey intaasun baa soo korodhay istixbaabkiiyo umuurihii iyo mashruuciyadii kamaynaan qaadan taas waa inuu yahay haddii arintuba ay tahay waxaan shareecadii marka la eega adiladeedii wax shaahida ama uu hoos imanayaa jirin iyada taasna xataa dacfigu hadduu dhowyo looguma camal falayo oo bal masalan haddii dee salaada waba kan xadiis baaba asalaatu khayru mawduuc waktiyadan laynoo diiday mooye inay mashruuc dee guutao jaa-is tahayna waa waxaan wada garanayno ama shareecadeena inoogu sugan taasna axaadiida daciifa kumay sugnaan ee dee asuushi shareecaday inooguba sugantay haddii wakti aan awqaadihii salaada laysu diiday aanay ahayn xadiis daciif on dacfigiisu adkayni kuba yimaado fadiilo gaara salaad waktigaa la tukado u sheegaya dacfiguna aanu dacfi adagba ahayn oo kale waktiguna awqaadihii salaada laynoogu diiday ahayn bal horta salaada jawaaskeedii inay banaan tahay ama mashruuc tahay dee adiladii kalea inoo cadaysay tiibuu hoos imanaya arrintani waa fadiiladan rajaynteediiyo bal in la helo unbay noqonaysaa oo kale dee taas iyadii waaba tan ay leeyihiin oo inuu hoos galo wax shaamila tan uu kaba cabiray ama asli usuushaa shareecada kaba midi uu deeyahay wax xukunkan caddaynayo waa taa dee layskaba qaadan karo ee wixii waayo isagii lama ictimaadsan laakiin wuxuu hadduu yahay asal mukhtaraca iyada sina looma qaadanayo arrinta saddexaad ee sheegeenna ruuxu markan uu ku camalfalayo noocaa inuu yahay ictiqaadsan yahay dee aanu ictiqaadin hubuudkii waa ixtiyaad oo kale fadligan rajaynteed ee waxaan inuu sugan yahay inaanu ictiqaadin oo kale oo taas xadiiska daciifka ah ama dee loo daliishado taasi aad bay u yaraan lahayd oo xataa riwaayadii baa dee umuurahan haddii la ictibaariyo dacfigu inaanu adkayn umuuro badan oo dadka waxaan lagu wacdeeyaa ama ayaa meesha ka bixi lahaa oo aada u yaraan lahaa bal taa weeye bal horta walow masaladu dee kalaamkeedu markay laego barhkood hadalada yar dheereeyeen sida dee waxa weeyaan saaxibulajwa alfaadila iyo rakale iyo qolooyinkii mualafaadka gaarkaa masaladan kagala hadlay mucaasiriinteenan واxtaja bضaciifi fi اfadaa'ili bshardi indiraaji taxta shaamili marka xagga hoosena kolley hadal buu yar qabtay ibn xajar ahaytami buu sharxa arbiciin wax kaba soo naqliyey ibn xajar ahaytamina waa imaamkan macruufka ee minhaajka nawiya sharxay iyo shamaailka tirmidiyo sharxiisa arbiciinkuna waa sharax madbuuc oo iska yar waasac oo fatxulmubiin la yidhaha macruufa taasba weeye oo aad aad u waasaca marka wuxuu leeyahay waxaa loogu camalfalayaa hadduu saxiix iyo fii nafsi اlamrna ina dacfigu si aan soo marnayba maaha wax la goynayo laleeyahy waaqaca in nafsulamrka ayuu san kuba yahay waa daahirka isnaad xadiidkii daciifka inuu saxiix noqdaaba suurtagala marka la eego nafsuamarka lakin taa laynaguma kelifin bade waxawey de ruuxii waa ku camalfalo xaqiisii buu siiyey haddii kalena dee mafsado taxliil kuma sugna mafsado taxriim kuma sugna xaq kayr kuma dayacmayo bal umuraha waxaan uga jeedaa xadiis buu soo dhigtay wa fi xadiisin rawahu abusheikh ibnu xayaan في kitاaب الثواaب عن jابر وبن cبدالبر عن أنس مرفوعا من بلغه عن اللhi شhيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ورجاء لثواaبه أعضاه لh ذلك وin لم يkن kaذلك bl de kolley imika cibaarada inoo taala macnaheeda ah ama alfaadahan ninkay wax ilaahay xaggii ka soo gaadhaan fadiila iyo sawaab uu ku sugan yahay oo wixii qaata isagoo dee rumaysan oo rajaha sawaabkan iyo fadligan ku sugan rajaynaya ajrigii waa helaa niyadiisaas buu ku helayaa wuxuu xataa ayaanu saa ahaaninba oo wax sugan yaanu ahaanin bal markaa taa weeye kolley qolooyinkiina waa kan waa tiiriyey xagga hoosena kalaam yar buu kasoo yar naqlinayaaye laakiin bal tani waxaan rasuulka ilaahay u tiirino salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ma aha way jirtaayoo dee aimadan ama culimadan uu inoo magacaabay barhkood riwaayaad bay leeyihiin riwaayada jaabirna waa jirtaa tan anasna waa jirtaa mala riwaayaad kalena waa jiraanoo maqaasid alxasana iyo kashfu lkhafa ayaa ay sooba naqliyeen oo kale laakiin xadiidkani waa xadiis aad iyo aad u daciifa oo dee aimada qaarkoodna ay mawduucnimo ku xukmiyeen dadka mawduucnimo ku xukmiyey waxaa kaba mida ibnuljawzi labadiisa dariiqba dariiqa suyuudi uu soo dhigtay ee dabaraani awsadkiisa kuba sugan ee ka intan kaba kooban ee jaamicu sagiirka kuba sugan iyo dariiqan ba inuu mawduuc yahay waa sooba dhigtay taas oo kale bal saaxibu kashfi lkhafa xaafid ibnu xajar ba wuxuu ka soo naqlinaya markuu kaba hadlaya isaguna waxaan xadiisa inuu xadiis ay kaba dhigeenoo law xasana axadukum danahu bixajarin lanafacahu oo haddii axadkin dhagaxba xataa adigu ictiqaadkan weeye un dee adniyadaada u fiicnaysood wanaag filato wixii waxbuu taraya waxaan filayaana walow dee ay igaba dheerto haddii aan dee ay u qaatayna ilaah waa garaamo oo laami kartaanbe inuu sooba naqlinayo xataa baajuuri balka camrediga sharxiisan بيتكن ها إذ الفتى حسب اعتقاده الرفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع ولا وقت عشرة أنودة وقت يصن ذا بدن هرتودا هاي أنودي إنه صوب دقنية هذا الساسة أو خبرهن أصور دقنية بل هدي دي عن سنورية ودهنية وحكو عرصنة أيتنا وساحة دي كلانا دي وحبام بل عبارة سوكلا يحافظوا حشاقين أنه أصل لهين waayo maaha xadiis rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiisiisa markaasuu raaciye kanna inuu isaga laba midiyo isaguna uu xukumayo inaanu asal lahayn oo kale ah dee bal qolooyinkii iyagu sade nqaari caliyulqaariya rag le daciifkiisa sheegayna waa dacfi adagu duruqdiisan yar tacaduday daraaddeede bal markaa waxa weeyaanuun kani waxaan ogaanaynaa bal haddii aanu mawduucu ka baxsadana waa dacfi aad iyo aad u adag oo isagu ictibaari maka halkan aan lahayn rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh aan loo tiirin karin kolle masaladu ka hadlay hadalkan lahaa waa ibnu callam buu kaba soo naqliyey oo cibaaro yar tasxiin ay kuba sugan tahay ayaa wuxuu ibnu callamku waa imaam macruufa oo ninkan sharxay daliilulfaalixiin kale riyaadka sharxay waxaa kaloo sharxay kitaabka nawawiye kale uu leeyahay adkaar la yidhaaho oo ku sharxay kitaab isna afar mujalad oo kaba si in badanna uu riyaadka daliilfaalixiinka dhexdiisa khaasatan taraajimta oo kale uu ixaalayo yidhah halkaasaan kuwa basi waa isaga horeeyo alfutuuxaat rabbaniya la yidhaho kale waa kitaab iska mufiid ah sharc waayo aadna wuxuu xaafid xajar de kitaabkiisa marka uu ku takriijiyey kitaabkana uu yeedhinaya inu dhammayn waliba waxa imika laga haye laga soo madbaciyey mala saddex boqoloo majlisoo ma aha laakiin isago intaa in ka badan oo xanfilaya inuu kaba arkayo hadii goor takriijkiisana xaafid ibnu xajar wixi uu yihi waa soo naqliyaayo de waa bal markaa kitaabayn takriijka xaafid ibnu xajarna waa wateen ayaa wuxuu kaba soo naqliyay hadalkan ay yidhaaheen yajuusu alcamalu bidaciif waa bar dhexa eg sadarka shanaad waxaa ka dambeeya safxadan labiyo lixdanka عن بعض المتأخرين ممن شرح هلك من بعد وممن بين قال أن معنى قولهم يجوز العمل بالضعيف أن الراغب في الخير هلك في الخبر معها ونك خير دوني في الخبر بعتاله نك خير شعلاي دوني إذا سمع خبرا مضمونه من عمل كذا كان له من الثواب كذا من خير دوني وخير إنه كعمل فلا دوني مركم مقلو خبر با نك وحاسمي أدري أسولي هاي مركا جاز أن يعمل ذلك العمل غصا لتحصيل ذلك الصواب وإن كان ذلك الحديث ضعيفا معناه ضعف وهدان أدكين isagoo bal maalan doonay camalkaa inuu laba yimaado isagoo isla ajriga aad heshid ajriga oo rajaynaya waa hadalkii hore waa ibnu taymiya hadalkiisa uu tawasul walasilana kuba yidhi way u banaan tahay waxa weeyaan waa taasi waa wax ujaa-iso u banaan buu leeyahay maaha walaysa macnaha an yakuna dalika alcamalu mashruucan istixbaaban lakin maha macno inuu camalkaasi uu xadiidkan daciifka mashruuc mustaxaba uu ku noqdo ma aha waa camal iska mashruucaha oo adilo kale ay tilmaamaysay fadligan gaara yimi waa fadligan rajaynteeda taasba weye bal waa cibaaradiisu waayo id istixbaab axad اaxkaam walaa yahbutu xukmu sharciya bixadiiثin ضaciif istixbaabka axkaamta sharcigu kaga midiyey xukum sharcigina kuma sugnaado xadiiث ضaciif calى kuli xaal hadalkaas yar wadan doonta marka wuxu uhi waxtaja bضaciifi fi اfadaa'ili bishardi indiraaji waa hoosgal shardintee taxta shaamili waa daliil caam ah oo dee uu markaas mashruuciyadiisa horta si guud loogaba qaato inuu hoos gelayo oo mawduucan ama uu tilmaamaya wax mukhtarac oo adiladii sharcigu aanay iyada markaa dee shaahidu noqonayn ama aanay xukunkeeda lagaba qaadan karin aanu ahayn taas shardinteed iyo wa cadam alcazwi nisbayn la nisbeeye la-aanteed ilaa man yuntaqa ciddii la doortay waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa adigu aad waxa weeye dee aad iyada xataa kuba in camalfal hadduu yimaado riwaaya ay timaado rasuulka ilaahi haw nisbayn adigu bal nisbado dhib male haddii looba nisbeeyo dacfigu aanu adkaynay lakin siiqata tamriid warada can nabiy iyo balaqana canhuye lakin halkan say dee kaba cabiri jireen in la gooyo la jasmiyo oo la yidhaha qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam in badan baana waxa weeyaan imaam nawowi kula xisaabtama saaxib almuhadab kitaabkiisa majmuuc markuu xadiisa daciifa cibaaro dee siiqo go-an kuba soo naqliyo uu yidhaahaa dee may habooneyn in siiqo go-an xadiisku waa daciifa sidan oo kale lagu soo naqliya in badanna fuqaha iyo muxadisiinba taasi way kaba dhacday inay jasmiyaan wacadam alcazwi ilaa man yuntaqa marka cazwi la-aanba ma aha ee waxa weeyaan waa jazmin walow cibaaradu keenaysa inaan de cazwigaasi jirin wa fiihi ay xadiidkan daciifka ah waxaa ku sugan mancun qowl bilmanci dheh waa mancin laba manciyo dee aimada qaarkood ba waxay ku tegayaan kol hadduu xadiidkuba daciif yahay wax shuruuda inagoon uba dejin iyada asal ahaanba inaan sina loogu camalfalayn hadday tahay fadaa'il acmaal iyo haddii ay tahay umuurihii kaleba ay marka horeba yidhaaheen looguma camal falayaba sina aan looguma camal falin kale waa ibnulcarabi iyo rag leh waa qowlkoodba taasi oo waa dee qowl isoo weji leh wa fiihi waxa ku sugan waa xadiidkan daciifka imika aan kaba hadlayno markaa mancun mancin oo ujeeddadu waa qowl bilmanci qowl baa meeshii jira ah inaan sina loogu camal falahayn wajawaazun waxaa kaloo ku sugan banaani isaga qowl ah isaguna waa banaan yihi in lagu camal falo muطlaqan waa si guudba labadaba mancuna waa muطlaqan oo macnaa waxa weeyaan fi fadaa'il acmaal wagayriha jawaazuna muطlaqan oo fi fadaa'il acmaal wagayriha walow dee taasi kolley mala cibaaro nadar ku sugan yahay ay tahay qolooyinkan imika uu tiriyay hadalkaa shaarixu se axmed oo kale iyo waa xagga riwaayadiisa oo marka sanad lagu warinayo say dee caadadoodu ahayd iyaga ay yar tasaahushadeen taasba weeye markan uu leeyahay dee xadiidka daciifkaana at dee ra'yiga ragga ka mudanna ama dee qiyaaskiiyo waxyaalaha kaba horeeyana waa dacfigii dee dhowaa ama barhkood ay yidhaaheenba agtooda istilaaxu aada umuu sugnaane in waxa weeyaan dacfigooda dee noocan xasankaana qeybtanay raacinayeen kol hadduu xadiidkii saxiixa marka loo eego ka martabo hooseeyo noocaasu ujeeday ay dhahaan sida dee ibnu taymiya ay qoloyin yidhaahaanba bal calaa kulli xaalin qowl labaad buu soo naqliyo ah inay dee si guudba in iyadoonan kale fadaa'il iyo keyrkeedba loogu camal falaana ay iskaba banaan tahay laakiin cibaaradan uu leeyahy shaarixu manquulu can ilimaam axmed bal taasi kole waa cibaaro nadar ku sugan yahay wa fiihi mancun wajawaazu mudlaqa mancin baa jirta laba manci oo qowl ah qowlkaa hore ah fadaa'il acmaal baa loogu camal falayaa buu qaabilayaa fadaa'il iyo keyrkeedoona looguma camal falaya mudlaqan xaala kownihi mudlaqan wajawaazun wa fiihi qowlu biljawaazi mudlaqan xaala kownihi mudlaqan wma numi licaqwa cadwa khadwa kar wamusnadi اlfirdowsi dacfuhu shuhir kada nawaadir اlusuli wazidi lilxaakimi الtaariikha waltajtahili labadan baydna kale faa'iide muhimu inoogu dhigtay oo la arka dee kitaabkii uu nadminayey alfiyadii ciraaqi ahayd kuma sugna labadan bayd waa wax la dhe kitaabkii uu talkhiisinaya aan leeyahay oo waxaan ku sugnayn bal muqadimadii ibnu salaax iyo dee kutubtaasna aan inooguma sugnayn laakiin waxuu ka qaatay suudi kalaam uu leeyahy kitaabkiisa jamcu ljawaamic ama aljaamic lkabiir kitaabkiisaasa muqadimadiisa hadal uu kuba yidhi oo marka dambe cibaaradiisa soo naqlin doono taas buu kaba qaato marka waxaan leenahay waa faa'iido kitaabkeenan inoogu sugan oo kutubtii kale mustalaxan soo aragnay aynaan markaa inooguma sugnayn oo dee ay tahay kitaabkeena faa'ido ula dheeryahayba kutubtii kale marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa numiya wixii loo nisbeeyey lacaq waxani waa rumuus magacyo ay ramsi bay u tahay nisbooyinkii iyo magacyadiibuu inahan dee ayuu kaba soo qaatay lilcaq licaq buu leeyahy waa lilcuqayriy imaamkii macruufka ahaa ee cuqayri la odhanayey taas waxa weeyaan loo nisbeeyey kitaabna wuu leeyahay kitaabu dacafaa la yidhaha madbuuca wixii loo nisbeeyo wacad iyo wixii loo nisbeeyey ibnu cadi isna imaamka mashhuurka waxa weeyaan cabdالlahi بn cadiy aljurjani waa kitaabkan isna kamilka la yidhaah xagga marka la eego ruwaada dacafada ah dee kitaabkaba ama kutubta ugu waaweyn ama masaadirtooda ugu asalsan kaba mid ah ibnu cadi kitaabkiisa kamil oo isna madbuuca wixii loo nisbeeyo isna waa khadiib اbaqdadi imaamkaas khadiib اbaqdadi taariikhdiis iyo keyrkeedba wixii isaga keli ahaantii loo nisbeeyo wakir kirtana wuxuu wadaa ibnu casaakir isna saaxiibu taariikhi dimashqa weeye kitaabkiisa taariikhda ah ee dimashq taariikhdeeda bal imika intay dee bal laga helay ee laga soo madbaceeyey toddobaatan mujalad iyo dheeraad oo maktabada muntadaaba toddobaatan kuwa yaalaan weliba maaha kitaabku intaa kuma dhamaa malaha kolley waxoogaa yaroo dib loo madbaceeyena waa jira ee xataa intaasna kuma dhama haddana waa dimashqun taariikhdeedana waxaa keligii uu qoray gacantiisa iyo fikirkii haddaba ibnu casaakir taariikhdiisa dimashq wixii loo nisbeeyey wa musnad اfirdowsi kitaabkaa isaguna firdows la yidhaaho wixii loo nisbeeyey kolley firdows iyo musnad laba kitaab bay yihiinoo laba noosdhere ay leeyihiinoo firdowsna waa kitaab axaadiis adugu bal markaa lagu ururiyey aan asaaniid lahayn markii dambena inankiisii ayaa alifay kitaabu musnad lfirdows ku magacaabay oo lafdigan musnadna bimacnaa isnaad weeye halkan waa si macnihii masarkaah oo kale waa markaa kitaabkii firdows asaanidiisii oo axaadiisii kitaabkii aabihii kuba sugnayd ee bilaa isnaadka ahayd ayuu isnaadkeedii kuba sheegay بل marka xaفن xجrina koley تkhrيج waa ku leeyahay ومسند الفirdوسي فirdوس khاaصaة waa فirdوسي mسندkiisa mahe فirdوس loo نسbeeyey haddaba intaas oo dhan ba ضacفigu ضacfigiisu شhuhira waa la شhuhureeyey oo ضacfigiisu waa mashhuur dheh kadaa saas oo kale waxaa la mid ah oo xukunkaa kula mid ah nawaadir اصuuli kitaabka nawaadir اصuل la yidhaaho ee uu leeyahy التirmidiي الxakiim ma ahana tirmidigeeni aan naqaaniya saaxiب الsunan ma aha wasiid waxaad siyaadisaad kole weliba ku darta adugu ataariikha kitaabka taariikhda ah ee lilxaakime xaakim u sugnaaday in lahayana ma filaye bal waa taariikhu naysabura kaasna wixii uu xaakim kuba sheegu kuba wariyey ee isaga un loo tiiriyo taa ku kordhiyo ku ziyaadi waltajtahid oo iska takmila ijtihaadna bal marka halkan muxuu sheekhu inoo sheegayaa kutub buu inoo tiriyey kutubta uu inoo tiriyey ayaa wuxuu inoo sheegayaa haddii xadiis axaadiista kamid aad aragto iyadoo kutubta mid kamida loo nisbeeyey cid kale looma tirine hebel baa kitaabkaa ku wariyey baa la yidhi ama hebel baa wariyey taasi waxay calaamo u tahay xadiiskaasi inuu daciif yahay xadiiskaasi inuu daciif yahay oo masalan dee balcuqaydi oo kale iyo ibnu cadi labadooduba laba kitaabo dacafaday kaga hadlayeen ruwaadda dacafaday ururiyeen tacanutaba jiro cuqaydi oo dee kolkol rag aan siqaadii ruwaadiyo aimadoodiiyo kitaabkiisa ku soo aroorto oo sida dee cali bnu madini oo kale oo ay keentay taasi inuu saaxib almiisaan uu yidhaaho ama laka caqlin ya cuqaydi war ninka ka hadlay si aad daciifinayso ama aad kitaab ku sheegtay miyaad garan nin adigaba kaa mudan caqli miyaad lahayn cuqaydi nin dee horti malaa miyaad tafsiniin dhinto taa cibaarada ka cabirayay waa dee isagoo cibaaradiisan dhibsaday kamilna isaga miisaankan dahabi iyo kuwan oo dhan ba asal u ah marka laakiin dariiquu leeya nin kastoo ciduun ay wax ka sheegtay xataa haba difaacaya markaas oo nin siqa haba ahaadee ayuu sheegaya saa daraaddeedna raggaasi markay nin daciifa soo dhigtaan ama nin ay cidu daciifisay kolkol axaadiistii dariiqiisa laga warinayay sheegaan oo dee axaadiistaasa inta badan waxay leeyihin waa xaadiisadii lagu inkiray ama markaa dacaf isaga sababtii laguba daciifiyey marka wixii iyagu ay wariyaan ee iyagun laleeyahay halkaasay kuba wariyeen horta taasi waxay calaamo u tahay inuu daciif yahay hadda markaa ma aha kutubtoodiiyo daciif mooye wax kale kuma sugna ma aha ee waxa weeyaan dee haddii iyada aanu wixii aan daciif ahayn ee saxiix iyo xasan iya kutubtii kalea la wadaagsatay keligoodna looma tiirinayo ee marka xadiiskii iyagun loo tiiriyo meel kale aanu ku sugnayn masarkaa mooyaane taasi waa calaamo lagu garanayo xadiiskaasi inuu daciif yahay ama dee calaamay u tahay dacfiga xadiiska waxaa kaloo lamida bu leyahy khadib khaasatan taariikhu baghdad oo kale ee axaadiis badan oo sugan waa ku soo arooriyey lakiin axaadiistaasi waa axaadiistii kutubta ku sugnayd raggana inta badan waa rag dambe oo yar wada yar dambeeyey weeye ee wixii uu isagu la gooni noqdo ayaa wadcigiisu kan yahay buu leeyahay ibnu casaakirna taarikhu dimashq waa taas firdowsna waa taas oo axaadiis sugani way kuba sugan tahay lakin axaadiista keligii loo tiirinayo dee kolkol firdowsun ma dhigto inta badan kutubta waxaa ku arkaysaan rawahu daylamiy waa daylami ninkaasi ayaa kitaabka le daylami axaadiista ay u tiirinayaan ee keliguna ay u tiiriyeen cid kale aani la wadaagsan iyadna waa calaamo dacfi buu leeyahay waxaa lamid a tirmidiy اxakim nawaadir اusul isaguna wixi uu la gooni noqday waa axaadiisa daciifa xaakimna mustadrigiisa maaha horaynu usoo marray kaas ee waa taarikhdiisa isagana wixi uu laba gooni noqday ee taarikhda un taarikh maysabuna danigayga inaan laba hayman filaya bal taarikhdiisaasna waxa weeyaan xaakim wixi uu ay kuwa wari waa taarikhu maysaburi maa taarikh caama wadankiisa taarikhdeedii de bal markaasan taarikhu dimashq iyo taarikhu baghdad oo kale kaasna waa taas oo kale bal markaa kutubtan baa wuxuu leeyahay tan marka waxay tahay si aan soo sheegay marka hore hadalkan sheekhu de waa faa'iido gaaro uu inoo soo faa'iideeyey hadalkana suyuudi baa kitaabkiisa jaamic اkabiir muqadimadiisa ku sheegay suyuudina jaamic sagiirna waa leeyahay oo axaadiis aada u badan oo toban kun iyo ziyaadaha ku ururiyey haddana dabadii buu doonay inuu bal wixii axaadiis jiray uu ururiyo oo uu yidhaaho waan wada dhamaynaya dee kolley walow ixaadadu ay bashar dee mutacadir ku noqonayso kitaab uu leeyaho jamcujawaamicna la yidhaha jaamic kabiirna la yidhaha jamcujawaamic kitaab kaleo lugaana waa leeyahay ama naxwaana waa leeyahy o dee hamculhawaamica kitaabkan malaa adigu uu kuba sharxay de isaguna weyn oo waaseca bal waxa weya isna waa madbuucune kitaabkaas buu muqadimadiisa wuxuu ku yidhaahaa xaakim mee uu yidhaahaa isagu suyuudi baa yidhaahaa wixii loo tiiriyo cuqayri fi ducafaa waa siduu ku qayday maha ibnu cadi isagana kaamilkiisa khadiib fi taarikh aw fi gayri bu laakiin kaba cabiray ibnu casaakir fi taarikhi waa taarikhu dimashqa xakiimu tirmidi kitaabkiisa nawaadir usul xaakim taarikhdiisa maha kutubtiisa kale ee waa taarikhda naysabur ibnu najaar oo sharxaan ka qaban doona hadhow ibnu najaar isna taariikhdiisa iyo daylami musnad lfirdows kaasi waa daciif oo wuxuu leeyahay ba kol haddii loo tiriyo layidhaha hebel baa wariyey halkii laga odhan lahaa waa daciif taasaa kugu filan waa laga kaaftoomaya waana dariiqo uu ku socdo waxaan u albani oo kale suu muqadimada saxiixuljaamic iyo muqadimada daciifuuljaamic ba uu kuba sheego kutubtan buu tiriyaa hadalkanna uu ka soo naqliyaa suyuudi jamculjawaamiciisuu kaba soo naqliya ama muqadimada jaamic lkabiir markaasaa muxuu yidhaha waa dariiquu kuba socday ujeedada kutubta wixii iyaga gaar ahaan looguma tiriye maalan jaamicu sakiir ba dhacay ama dee jaamic walow taas dhacay ama jaamic kabiir ba dee jaamic sakiir buu isagu kala saaraye haddii aan waayo buu idhahaa dee inaan isku taago masterka dee sanadkoodii kitaab kutubta kamida kaba waayo ama se waxa weeyaan iyaga dee kutubtaa kale ama iyaga dhexdoodaba aan taa aanan helin un de waxa uu yihi waa hadhow tan baan u exaalaynaya ujeedada tan aan ictibaatinaya lakin hadduu helo dee sanadkiisu kaba hadle waxaa dhici karta inuu xukumka aqaabi noqdo lakin haddaan waayo buu idhahaayo dee kalaamkii ama sanadkii iyo waxyaalahaas iyada tan baan dee te exaaladan ama arrintan ayaan dee qaadanaya oo ah in dee la ydhaha xadiidkaas waa daciif oo dacfigiisi halkaa lagaba qaato oo la ydhaha xadiidka markaa waa daciif la ydhaha bal taas buu yihi laqibadan ku celinaya markaasna sharaxa ayaan meel qabanaya khada dhacay oo aad u yar dee ishkaal leh wamaa numiya wixii loo nisbeeyey lcaqayli loo nisbeeyey kitaabkiisa dacafada wacad ibnu cadi loo nisbeeyey kitaabkiisa kaamil axaadiisisna kumayaal bay dhacdo xataa ibnu daahir baa atraaftiisuu dejiyo dakhirat alxufaad oo lix mujaladay ku madbaceen ama shan baan filaya taas baaba jirto axaadiisiisa way badan tahay lakin axaadiisaasi wax sugan iyo waxaan sugnayn baba leedahay waa waxa iyaga keli ahaantoodun loo nisbeeyey cid aanin la wadaagsan ujeedadu wakir ibnu waa khadiib taariikhdiisa baqdaad ee markii horena afar iyo tobanka ahayd beryahan dambe markay dib u taxqiijiyeen afar iyo labaatanka mujalad laguma madbaceeyey loo nisbeeye iyo keyrkiiba suusyuda kaba cabiray wakir iyo ibnu casaakir taariikhda dimashaqe wmsnad اfirdowsi daylami isaguna kitaabkiisa firdows dacfuhu ka dhammaantii maaga ama waxa dacfuhu dacfigiisa shuhira waa la shuhreeyey oo dacfigiisu waa mashhuuro ujeedadu halkii laga odhan lahaa waa daciif taasaaba kugu filan cazigaas kada waxaa lamida xukunkaa kula mid ah nawaadir اusuli kitaabka nawaadir اusul ee tirmidiy اxakiim leeyahay wazid waxaad ziyaadisaa adigood halkana kusoo biirisaa ataariikha taariikhda waa taariikhu naysabure oo lilxaakimi xaakim usugnaaday wala tajtahid tajtihaad iska takmilo dhe bal sadarka ugu sareeya eega sharaxan haddaba wuxuu ihi marka markuu arimahan sheegay saaxib lmustadrka axaadiis mawduc iska dhaafe wazaada fi kansi lcumal waxala shaarixi waayo intan imika waxay noo taalay ilaa toddoba kitaab baan filaya cuqayli iyo ibnu cadi iyo khadiib iyo ibnu casaakir iyo firdowsa toddoba ay noo taala marka mid sideedaad baa lagu soo biiriyey marka wuxuu ihi kansulcumaal kitaabka la idhaha waa kitaab uu ku tartiibiyey nin mutaqi la idhaha aan filayo inuu hindi ah ama shibal qaar hindiya ahaa waana kitaab ilaa labaatan iyo mujalad adigu dee adigu ku madbacaysan oo dee isagoo dee isagiina jiro isagoo dee electroniyana kole internetada kuma jira kitaabkaas ba waxa weeyaan wuxuu ku tartiibiyey jaamic saqir khaasatan aadime jaamic kabiir axaadiisii aqwaashahayd inta badan axaadiisii aqwaashahayd ayaa wuxuu ziyaadiyey ma yuczى libn اljarud fi taarikhi qaala اlmusanifu bkhilaaf اlmuntaqى lahu fakulu ma yuczى ilayhi fahuwa صaxiix bal cibaaradan baan in yar wala waktigii iska yar dhacayo o casharka ahayd inuu socdo laakiin arin weyn oo dee meesha kuba sugan ama khaldi weyn oo meesha jira ayay tahay inaan ogaano kitaabkiina waan haysanaa haddiyo goorna ishkaaladan kutubta kuba yimaadee cibaaraadka saasi kitaabka diyaarintiisa kale way kaba dhibdariyo de waxa laga yaaba imaka wixii igu muuqday inaan khamsa daqaaiq kuba sheego laga yaaba ana halkan aniga ina igaba qaato bal umuurahan dabdinteeda iyo khalalka jira ogaanteeda saacad iyo ziyaadaba intaa yare ay qaadato marka muxuu leeyahay shaarixan haynaa horta leh kansulcumaal buu ku ziyaadiyey waana kitaabkaasoo maanta waa iska madbuuco de waa la heli karaa ana cibaaradiise ibnu jarud buu ku siyaadiyey oo taarikhda ujeedada waa maxay marka ninka ibnu jarud la yidhaaho kitaabkiisa taariikhda haddii loo nisbeeyo isaguna oo xadiis loo nisbeeyo la ibnu jarud baa taarikhdiisa ku wariyey xadiidkaasi waa daciif marka muxuu kasoo naqliyay musanifku musanifku waa ninka nadmiga leh kitaabkiisana uu sharxo hadiy abraar kitaab la yidhahdo onan ogeyn in la madbaceeyey ayuu dee adigu war uma hayo taase maarag ayuu ku sharxay isaga ayaa deeta muxuu yihi laakiin kitaabkiisa almuntaqa waa ka duwan yahay xeerkaasoo wax alla waxa loo nisbeeye la yidhaha ibnujarud baa muntaqo ku wariyey waa xadiisa saxiixa waa khalad aada iyo aad u weyn iyo qalad weyn baa horta meesha jira waxaana labada sheekh iska galay oo meesha iskaga dhex daray umalayn maayo kansalcumaal haddii ay dhacday kansalcumaal taasi waayo umaan laadmi waa u laadmi karaan lakin alxamdulilah yo maanta xataa haddii aan kitaabka si kale mutawafir ahayn isagoo electronia iyo internedada kuba jira bal waxa weeyaan haddii waxa weeyaan aan dhacday kansulcumaal haddii nuskada ay haysteen halkaa ibnujarud ay dhacday lakin kala qaad kale iyo waxyaalahaasi may dhicin waxa wey horta khada dhacay meesha waxa weeye sawaabka kalaamkan kanzulcum ama hadalka suudibaabay ku sugnayd muqadimada jaamcu jaamica waxaan idhahna kansulcumaal baa kordhiyey imaka uma garanaynaba suudi baa israaciyey waxaa jirtay imaam ibnu najaar la yidhaaho oo taariikh leh ibnu najaar baa la yidhaaho imaam ibnuljaruud la yidhaahna waa jira imaamka ibnu najaar la yidhaaho magaciisa moxamed ibn maxmuud ba la yidhah waa nin reer baqdaad oo xaafid ahaa xagga xadiidka mu'arikna ahaa dadkii rixlada badan ahaa ee sheekhadiisaa dhowr ku gaadhay dumarka u sheekhada habaaba afar boqol gaadhay wuxuu leeyahayna kitaab taariikhda baqdaad wixii dee dhaafay taari khadiib uu ku dhameeyo dayru taarikhi baqdaad oo adigu bartaas kitaabku ilaa waa kitaab waasaca dhowr iyo toban mujalad waa gaadhaya lakin waxaa laga hayaa mujaladka tobnaad iyo ama juska tobnaad iyo kii koob iyo tobnaad ayaa laga hayaa midna daahiriye malaayaalo walolahaba dee waa laya laga shaqeeya la madbaceeyey maktabada dee adigu kolley dimi shaqe macruuf ka ahayd markan dambe xafsilasad la baxday magaca daahiriya midna waxawa baris buu yaalahaa ama dee mataaxiftoodaas waa kutubta islaamka ama wadankiisa kaba dheerba laba intii kale lama hayo ibnu najaarkaas wuxuu dhintay lix waxa weya isagu dhintay lix boqol iyo saddex iyo afartan ka mutaahira imaam ibnujaruud la yihahna jira cabdillahi ibnu cali la yidhah kitaab muntaqa la yidhah le isagu taarikh ma laha muntaqu leeyahy kana u leey markaa qaladka meesha dhacay waxayd halkaa ibnujaruudkani waa khada waxaa sawaabku ahayd ibnu najaar fi taarikhi marka hadalkan kale lagu soo kordhiyeyna bikhilaafi muntaqana waa labsi adagoo labadii nin baa iska galay labadii nin ibnujaruud iyo ibnu najaar oo kala fog oo ibnu najaar ibnujaruud wuxuu dhintay saddex boqol iyo toddobadii waa nin hore qarnigii saddexaada kitaabkiisa muntaqana waa kitaab madbuuca waana kitaab dee axaadiista axkaamta ah axaadiistiisa axkaamtana aad buu intiqo ugu sameeyey sida cibaaradiisuba ay tahay labadoodaa iska galay oo meesha ninka kitaabkiisan la raacinayo kutubta hore waa ibnu najaar imaam la yidhaaho waana taarikh imika aan laba hayn wax yar laga hayo oo ah taariikhda baqdaadun iyadna takmilo u ahayd kaas bay tahay wixii isaga gaar ahaantiisa loo tiriyo waana nin qarnigii toddobaad ba ahaa lix boqol iyo saddex iyo afartan kii dhintay keligii loo fiiriya inuu isaguna mawsuumun bidacfi yahay taas cibaarada suyuudina muqadimada jamcu jaamic waa cibaaro kuma sugnayd ninkaan taa helayna muqadimada jaamicu saxiix iyo saxiixu jaamic iyo waxa weeyaan daciifu jaamic labadaba u laami karaa cibaarada albani uu sooba naqliyey oo markaa isagu ibnu najaar fi taarikhi cibaaradu kaba cabire bay ahayd ama ibnuljaruud iyadu waa dee ninkaa kaleo kitaabkaa xadiiskuu leeyahy cibaaradan uu yidhi wax alla waxa loo tiriyaana waa saxiixna horta in badani waa saxiix lakin iyaduna cibaaradu kolley sidaas sawaab kuma aho dee saxiixna waa leeyahy xasanna waa leeyahy lakin waa naadiran in wax daciifa lagaba helo oo markii uu tarjamadiisa dhiganayey dahabi kitaabkiisa siyar aclam nobala mujaladka afar iyo tobnaad ayaa cibaaradiisu waxayd saaxibu kitaab ilmuntaqa markaasuu kaba cabireen mujalad keliya axkaamta inuu yahay marka cibaaradiisa maxay dahabi oo dee imaam naaqido ah kitaabkana khibro u leh axaadiisana aqoonteedii u leh laa yanzilu fiiha can rutbati اlxasani abada ila fi naadiri fiha axaadiisa yakhtalifu fiha ijtihaad nuqaad had iyo goor martabada xasanka ma hoos maro allahuma ilaa axaadiis yar oo iyadna ay tahay taa mudacafka ah taa ijtihaad nuqaad ay iskuba khilaafeen dee oo barhkood ay dee xasan yidhaaheen barhna aanay odhan inaha mooyaane xasan ma dhaafo ujeedadu maha wada saxiix waa صaxiixa ma xasan hadduu xasan hoos marona waa axaadiis inta badan ikhtilaaf ku sugan yahy bayn الnuqaad oo nooca mudacafkaa la yidhi maaha dee axaadiis iska daciif oo dacfigiisa uu caadi yahay inuu kitaabkiisa kuba sheego marka waa kitaab mudan weeye waana kitaab madmuuca kitaabkiisa almuntaqa bal muhimku waxa weye haddaba cibaaradan dhacay labadan sheekh kaba dhacay ibnu jaruud baa laga yaabaa sidan filaya in nuskadii khalal galay oo halkii ibnu najaar ibnu jaruud dhacday markaasuma iyagu ku tasarufeen oo midna ka cadigeen muntaqada soo geliyo onoon shaqo kuba lahayn ibnu jaruud oon halkan shaqo ku lahayna ay la soo gashayba waa ibnu najaarun ibnu jaruudna waa nin kale ibnu najaarna waa nin kale aadna way u kala dheeryihiinoo ilaa saddex boqol oo sanood iyo ziyaado way udhexaysayba labada imaam weeye labaduba waa laba imaam weeye almarfuucu man daafa min qowlin kada wallahu subxana watacala aclam الحمd لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا almarfuucuun marfuucii ayuu mabxadkiisii kan yahay oo aduu bal markaa noocii dee bal anwaacdii guud ee saddexda ahayd tacriifkoodii waan soo aragnay saxiixii iyo xasankii iyo daciifkii marka anwaacadee kolley ama sifaat matni leeyahay ama sanad leeyahay ama labadaba ka wada dhexeeya kale awsaafta guud ee sixada ama xasannimada ama dacfina inta badan kaba wada dhexeeyo dee mid kastaba adigu waxa weeyaan kolba dee si shuruudii loo heliyo si aan shuruudii loo helina xukunkoodu noqonayo xukun gaara aan yeelanahayn ayaa bal halkan inooga bilaabmaysa dee waxyaalaha daciifina oo nooc u gaarina waa inoo dambeeyaan oo waan arki doonaa bal markaa laakiin intaananin bilaabin casharka kolley halkii shalay labadii beyd ee ugu dambeeyey bal waxaan soo yar taswireynaa muqadimadii jamjaamiculkabiir ama kansulcumaalkan ay kasoo naqliyeen waayo isagu muqadimo gaar aha lahaadeese wuxun buu soo dhigtay suyuudi kitaabkiisa jaamicu sagiir muqadimadiisii haddana ziyaadada kitaabka uu markii dambe ku daray iyadana muqadimadii uu sameeyey labadooda oo markii dambe la israaciyey oo khaasatan nabhani ama sheekh yusuf nabhani uu kitaabkan fatxulkabiir la idhaha uu isugu daro oo labadoodin buu isu geeyey albania labada oo dhan ayuu kala saaraa saxiix iyo daciif u kala saaraa iyo jamculjawaamic qismiga aqwaasha iyo qismiga afcaashaba muqadimadii uu suyuudi lahaa waana cibaaraadkan aan ahayne shalayto halkii adigu meeshay ku yaaleena waa qeybta jamculjawaamic ama jaamiculkabiir muqadimadii suyuudi ku lahaa khaasatan qismiga hore qisma alaqwaal uu kuba lahaa lafdigii ibnuljaaruudna marka dambe kitaabkaasuu dhacay ma garan kara jaamiculkabiir inuu dhacay horta kansulcumaal lafdiga jaarud oo dee taxriif uunoo shaki ku jirin ayaa dhacay inuu dabcadii risaalo ku sugnaataasiyo in kalena ma oga waayo ma dabcadaha risaalo la yidhaha ama daaru nashriga risaalo la yidhaha inta badan kutubteeda aad bay u yar dabdiyaan oo waa wax dhacay kolley fawaaid kalena way kusugan yahin hadhow adigu toban safxaan kasoo sameeyay idinku sidaa u kala fotokobiyeysataan bal marka taasi iyada waa mid sidaa u aragtaan kolley waxyaalaha kuba sugan in sharaxa ku sugnayd iyo matnigii iyo umuuro oo waayo kutubta kale musalaxa cibaaraadkani asal uma aha ee halkaasun bay kaba soo qaateen oo inta badan qolooyinkan kale kama hadlaan taxriifkaa yarna meesha waa jira ibnuljaruud halka dambe dhacday xagga hore waa caadiya waayo labada xagga hore iyadoo dee kutubta saxiixa ayuu kuba daray waa dee kolley hadalla suyuudna way dhacaan oo barhkood dee la odhan karo in waxay u yar baahan yihiin ama nadar way leeyihiin bo kolley tacmiimkaa guud ma laha sida kutubtu ku tirinayo wixii loo tiiriyaaba inay saxiix yihiin oo kale musnadka imaam axmed oo waxa ku sugan oo dhammi inay maqbuul yihiin oo kale bal cibaaraad dee u yar baahan taxriir ama nadar ku yar sugan yahay